subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa subax khamiisa bisha nofembarna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maal doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka taagan jubbaland iyadoo mas-uuliyiinta baardheere iyo luuq ay sheegeen in toban qof ay u geeriyoodeen
kabaaraye luuq inta u dhexaysa oo dhulka webiga ka fog ah waxaa ka dhacay dhimasho dhallaan u badan oo carruur ah dadkii way hayaamahayaan xoolodhaqatada ahaa magaalooyinka bay ku soo aruurahayaan ninka kareeta soo karaysan kara ninkii gaari shaal ku shuban kara dadkii magaalooyinkiisoa kusoo ququlhayaan marka xoolihii waxaa weeye eber bay baxeen
waxaa kale oo aad maqli doontaan heshiisyo dhowr ah oo ay kala seexdeen dalalka turkiga iyo imaraadka carabta sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn la xiriirta saddex nin oo caddaan ah oo lagu xukumay dilka wiil madowa oo sannadkii hore ka dhacay gobolka georgiya ee dalkan maraykanka iyo muhaajiriin iyagoo ku dhintay xilli ay dooni uga gudbayeen badda u dhexaysa faransiiska iyo dalka britain balse intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida ah oo aan idiin akhriyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku hanjabay arbacadii cunaqabatayn lagu rogi doono qaswadayaasha doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka libiya ee la qorsheeyey in ay dhacaan afar iyo labaatanka bisha disembar bayaan madaxeed ka soo baxay golaha ammaanka ayaa waxaa lagu sheegay in golaha uu xusuusinayo shakhsiyaadka ama hay-adaha iyagu khatarta ku ah nabadda xasiloonida iyo ammaanka liibiya ama carqaladeeya dhammaystirka ka guulgaaridda kala guurka siyaasadeed oo ay ku jiraan carqaladaynta ama wiiqidda doorashooyinka laga yaabo in la saaro cunaqabatayn guluhu waxaa sidoo kaleeto uu ugu baaqay dhammaan saamilayda liibiya inay ixtiraamaan natiijada codbixinta iyo in si wada jir ah ay uga shaqeeyaan midnimada iyo isu tanaasulka xubnaha golaha ammaanka ayaa waxaa sidoo kaleeto ay soo saareen baaq ay ku midaysan yihiin oo ah in wadamada ay ixtiraamaan cunaqabataynta hubka ee saaran dalkaasi libiya iyo dhammaanba dagaalyahanada shisheeye iyo calooshooda u shaqaystayaashu in si deg dega ay uga baxaan dalkaasi xasilooni la-aan dagaal iyo faragelin shisheeye ayaa waxa ay ku badatay libiya tan iyo markii xukunka laga tuuray oo la dilay keligii taliyihii muddada dheer xukumayey mucamar al khadaafi sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii muhaajiriin ayaa waxaa la sheegay in ay qarraqmeen arbacadii shalay kadib markii doono ay la socdeen ay degtay xilli ay doonayeen inay ka gudbaan xeebta ingiriiska iyaga oo ka yimid dhanka faransiiska wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska gerald darmanin ayaa waxa uu sheegay in soddon iyo afar qof ay saaraayeen doonida laba la badbaadiyey midna la la'yahay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters waa musiibadii ugu darayd ee la diiwaan geliyo oo ay ku lug leeyihiin muhaajiriin u dhexeeya dalalkaasi darmanin waxa uu sheegay in kuwa badbaaday ay xanuunsan yihiin iyadoo ilaa iyo haddana aan la haynin wax wara oo ku saabsan halka ay ka yimaadeen muhaajiriintaasi darmanin ayaa twitterkiisa wuxuu ku sheegay in mukhlisiinta ay iyagu leeyihiin mas-uuliyadda masiibada khatarna ay gelinayaan nolosha ragga haweenka iyo caruurta subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada jubbaland ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ku xoolo beereen dadkii ugu badnaa degmooyinka baardheer iyo luuq waxaa ku dhintay dad u badan carruur oo gaaraya ilaa iyo toban qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmooyinkaasi haddaba sida gobolka gedo abaartu ay u saamaysay ee dad iyo dunyaba ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a exmayo aadan maxamed salaad abaarahan sida weyn u saameeyey dadka ku nool gobolka gado ayaa waxaa lagu soo waramayaa in xilligan ay bilowdeen dhimashada dadkii ugu badnaa oo u geeriyoonaya oonka iyo haraadka ka jira deegaanada gobolka gado waxaana hadda bilowday qulqulka dadka oo kusii qulqulaya magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gobolka gado si ay naftooda uga badbaadiyaan degmooyinka luuq buurdhuubo baardheere iyo garbaharey ayaa lagu soo waramayaa inay ka jiraan abaartii ugu adkeyd ee abid soo marta gobolkaasi sida aynoo sheegeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado ugaas cabdirashiid ugaas bire ugaas xandulle oo ka mid a waxgaradka degmada luuq ee gobolka gado ayaa v o a u sheegay in inta u dhexaysa luuq iyo garbaharey ilaa shan qof ay u dhinteen oo caruur u badan kuwaasoo u dhintay oon dartii kadib markii ay waayeen biyo ay cabaan intay usoo socdaalayeen degmada luuqa garbaareye luuq inta u dhexaysa oo dhulka webiga ka fog ah waxaa ka dhacay dhimasho gallaan u badan oo carruur ah dadkii way hayaamahayaan xoolodhaqatadaha magaalooyinka bay ku soo aruurahayaan ninkii kareeto soo kiraysan kara ninkii gaari shiaal ku shuban kara dadkii magaalooyinkii soo hadda kusoo qulqulahayaan marka xoolihii waxaa weeye eber bay baxeen waxa xaraday iska dhex taagan yihiin wax dhintay waxaa weye waxaana socon karin ilaa shan carruur u badan baa noola soo sheegay inay halka ay ku geeriyoodeen abaartaan abaar weli la arkin ma ahan diye inkee toddobaatan iyo afartii oo abaarta dabadheer la dhihi jiray waa nooc ka duwan weye jubbaland oo dhan saddexdan gobol ee jubbaland stateka jubbaland abaar baa ka jirta laakiin hadda waxaa u daran gobolka gedo sidoo kale degmada baardheere ee gobolka gedo waxaa kusii qulqulaya boqolaal ka mida dadka ay abaartu saamaysay iyadoona dad u badan carruur ay ku geeriyoodeen duleedka degmadaasi baardheere ee gobolka gado sida uu v o a uga warmay maxamed cabdulaahi yuusuf gudoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gado
xaalada abaarku waa meel adag bay maraysaa runaantii xaalad adag oo leeyahay marka xaalada abaarka boqolkiiba boqol waa way daran tahay dadku waxay soo gelayaan oo ay kusoo xaroonayaan gudaha magaalada iyagoo kasoo cararaya dhulka fog ee miyiga tuulooyinka run ahaantii marka xaalada abaarka boqolkiiba boqol waa meel adag bay maraysaa dadku way dhimanayaan oo hadda dhimashay bilaabeen oo baajir usoo dhimanayaan dadka xoolihii baa ka dhamaaday beerihii hore iyo abaaraha u saameeyeen oo jaubayan hadda marka dadka naftooda bay lasoo cararayaan oo caruurtii xitaa yeeladii iyo dumarkii hodhan waa lasoo markii magaalada lasoo geliyey daafaha magaalada waxaa loo wada barakacayaal ah oo tuulooyin tiro badan oo moogtahay ka imaanayaan marka wadada way kusoo dhimanayaan dadku oo dee xaalad oon bay u dhimanayaan caruurta cudurraa jiro gaajo u dhimanayaan marka ilaa moogtahay trashan dad ahaa moogtahay kusoo dhintay tuulooyinka iyo meelaha wadooyinka moogtahay intay soo socdeen marka miyiga dee sababta looga soo cararayaba dadkii markii dhimasho iyo oonki gaajona u dhintaan ay bilaabatay soo carareen oo
gudoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuubo ee gobolka gado cabdiraxmaan cabdulaahi cali sambuur ayaa v o a uga warramay xaaladaha abaareed ee ka jira degmadaasi xaaladda abaaraad ee ka jirta degmada buurdhuubo walaalow lama qiyaasi karo degmada iyada oo ayada abaaraha sideeda ula daalaadhacaysay ayaa dibaa waxaa looga yimid ilaa dhamaso funujo ceelcadde ceelguduud buundadii buurdhuubo qofka taagan unbaa qiyaasi karo dadkii iyo duunyadii oo isku dul noogay baa webigii kusoo daatay dhankaasna waxaa looga yimid qasax dheere ufurow diinsoor bardaale ilaa dhankaasaa looga yimid xaaladda buurdhuubo ka jirto abaaraad lama qiyaasi karo ma jiraan wax gargaar ah ama dhan dowladeed ha ka imaado ama dhan state ha ka imaado ama hay-adaha humanitarianka xoolihii dhammaan jidkay ku wada harayaan soonaha buundada iyo magaalada inta u dhaxayso baktigii qaab aan u kala gurnaan garan weynay xoolihii waa harahayaan mid soo arooray baa webiga ku duldhacayo xaaladda lama qiyaasi karo xaalad aad iyo aad u adag baa ka jirta oo bini-aadannimo xaaladan oo kalena kolley aniga intaan noolaa ma arag xaaladda aad bay u adagtay inta badan deegaanada jubbaland waxaa ka jira abaar aada u xoogan oo galaafatay xoolihii ugu badnaa ee gobolkan ku noolaa waxaana isa soo taraya dadka qulqulkooda iyagoona dadka intooda badan ay gaarayaan magaalooyinka waaweyn si naftooda ay uga badbaadiyaan nawaaxiga magaalada kismaayo ayaa ka mid a meelaha ay dadka soo gaareen iyadoona ilaa iyo hadda aysan jirin gurmad la gaarsiiya dadkaasi marka laga reebo dadka deegaanada ay ku soo qaxeen oo bilaabay in ay raashin ay xaafadooda ka soo aruuriyeen ay gaarsiiyaan walow aanay ku filneen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
gobolka georgia ee dalkan maraykanka ayaa xeer beegtay waxa ay saddex nin oo cadaana ay ku heshay dembi dil ah oo ay u geysteen axmed arberi oo ka soo jeeda bulshada madow xeerbeegtida ayaa toban saac oo ay kiiskaasi gorfeynayeen waxa ay ku heleen eedeysanaha koowaad travis mcmichael oo sojon iyo shan jir ah inuu geystay dil bareera aabihiis oo lagu magacaabo gerigori mark michael oo lixdan iyo shan jir ah iyo nin ay deris yihiin oo lagu magacaabo william rody brine oo konton iyo laba jir ah ayaa iyaguna waxaa lagu helay dembigaasi dilka ah dhammaan saddexdaa nin ayaa waxa ay wajahayaan xabsidaayn haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa dacwadaasi sida loo soo afjaray waxa uu ka wareystay ismaaciil maxamed oo ah qareyn degan magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ku salaamayaa walaalkay maxamed bashiir iyo b o a iyo dadka dhegeysanaya dhanba kayskii axmed arbury waa kays uu ka dhacay buu ahaa gobolka georgia bishii labaad laba kun iyo labaatankii oo last year ahaa saa ula socoteenna waxay kayska dhaanwaxyar faahfaahiyay diitaaladii yacni case horta wuxuu usoo gabagabayay maanta uu soo dhammaaday kaiseka saddexdii qofna oo dilkan geystay oo lagu xukumay dembigiisi buuxda kaiskan haddaa waxoogaa yar falanqeeyo qodobihii si wax u dhaceen axmed arbury saddex nin isagoo guri dhex marayay oo joogarinay mise ordayey saddex nin baa ceyrsaday oo gaari weliba pickup truck bay ku ceyrsadeen ayagoo ku doodaya inuu ninkan ka shakisanaayeen inuu guriga dhacayay mise dhib geysanayay gaari bay ku ceyrsadeen pickup truck wuu ka cararay isagana marka xoogaa daqiiqado badan ka cararay markii dambe laba gaari bay wateen koorn bay geliyeen kadib markaas mid ka mid ahaa baa gaarigii kasoo degtay kadibna xabad buu ku furay xabadihii waa ku dhaceen mesbuna ku dhintay axmed arbury kaiskana waxay ku difaaca ku galeen saddexdii eedanayaashii dembiga lagu haystay waxay dheheen anaga waa isdifaacaynay oo self defence buu ahaa waxayna oosoo ku doodeen inay ilaalinayeen ninkan inuu guriga dhacayay mise dhib geysanayay runtii maxkamadiina go-aankeedi waxay noqotay inay dadkan dembiilayaal ahaayeen inay cudurdaarna ay haysanin oo ay isdifaacayeen noloshooda marka saas buu go-aanka noqday maxkamadda marka maxkamadda dhegeysigeedu muddo ayuu soo socday toddobaadyadii lasoo dhaafayba marka maxaad isleedahay in xeerbeegtidu ay u raaceen dhinaca dadkii dacwad oogayaasha
sax waxay u raaceen sabab waxay ku ahayd runtii waa dood aada iyo aad waddanka dhanba ka socotay oo ah la dhaho self defence iyo qofku inuu isdifaaci karo waddankan waa wax la aqoonsan yahay qofku inuu xaq u leeyo inuu isdifaaco laakiin qofku waa inuu noloshiisa uga cabsanayo qofku wuxuu isdifaaci karaa haddii qof kale soo ataagareynayo oo noloshaadi khatar ku jirto aadan fursad kale haysanin aan isdifaaci ka ahayn kiiskan marka ayagu ay ku doodeen mid ka mid a weliba ka dooday oo yiri inagu naftigaa difaacay buu yiri midkii xabada ku dhuftay marka markay xeerbeegiyaashu kiiska fiiriyaan waxay dheheen caqligal maaha qofaa ceyrsatay adigu gaari ku ceyrsatay oo kaa cararay oo yacni kusoo ceyrsaneyn qofna xabad wata ma ahayn axmed arbury xabad ma wadan hub ma wadanin marka waxaa lay qof kaa cararayay hubna wadanin adiguna hub aa wadatay aa u timaaday oo ceyrsatay oo dishay den dooda oo waa isdifaacaya self defence a ma shaqeynayo marka doodu kiiskaas yani doodaas bay kusoo dhamaatay oo ah qofkan qof isdifaacaya miyuu ahaa markuu dilkan geystay xerbeegtuna waxay tiri maya qof isdifaacaya ma ahayn
marka maxay tahay tallaabada xigta mar haddii xeerbeegtidu ay tiri nimankani waa dembiilayaal oo laleeyahay waxay wajihi karaan xabsi daa-in marka tallaabada halkan laga aadayo maxay tahay tallaabada haddeer laga aaday waxa waaye looyaradii qareemadii ay wateen ragga saddexda nin oo dembiga lagu soo ogay waxay dheheen horta apiil baan qaadanaynaa oo aan ka doodaynaa kamarka uu furan yahay kow haddana waxa dhacaya waxa waaye yacni waa runta oo dembiyaashan waxaa la socdo ay heli karaan xabsi daa-in marka waxa u dhiman xukunkii labaad oo ahaa ciqaabta intay heli karaan taasna waxay ku xiran tahay maxkamadda xabsi daa'im waa la siin karaa laakiin waana macquul in looga yareeyo xabsi daa'im looga yareeyo haddana waxaa jira kaas waa gobolka georgia haddana waxaa jira also maxkamadda dowladda federaalka ayagana case bay soo rogeen oo ahaa hate crime meaning waxa waaye ninkaan axmed orby ay dileen in madowga u ahaa marka jinsiyadiis daraaddeed bay u dileen waanu cunsuriyeeyeen marka case gooniyay keeneen ayaguna dowladda federaalka oo bisha februaayo bilaaban doona sanad soo socda marka dambiye kalaa usoo socda weli oo dhinaca federaalka ayagana marka say u badan yihiin runtii ciqaab dheer bay heli doonaan waana macquul xitaa dil inuu yimaado oo death penalty lagu xukumo dhinaca federaalka laakiin hadda weli waxaa fursad u bannaan in lagu xukumo muddo xabsiya waxaana u dhiman weli wadooyin kale ay abiil ku qaadan karaan sarcafaan ka qaadan karaan ismaaciilow kiiskan iyo kiis kale oo gobolka wisconsin ka socday oo toddobaadkii hore ama toddobaadkan isniintii lasoo afjaray kyle rettenhouse oo la yiri dembi ma lahan isna sidaasoo kale ku doodayay inuu isdifaacayay labadaas kiis marka isbarbarigto kan georgia oo la yiri raggu waa dembiilayaal iyo kii rettenhouse oo la yiri wiilkaasi sideed toban jirka wax dembi ah ma lahan kyle wittenhouse isagana case wuxuu ahaa runtii aad dalka dhanba runtii dhibaato badan ka sameeyey oo dadku kala fakar duwanaayeen qaarka aaminsanaa oo dhahayay ino qofka inuu isdifaaci karo oo self defence xaq buu leeyahay iyo qaar dhahaya waa khalad dadkan qaar baa si xaqdarraa cunsurnima u isticmaalaya xaqan marka ka kyle wittenhouse isaga dhowaan maalmooyin yar ka hor baa haddeer maxkamadda soo ogtay oo la yidhi naagdilkii dambiga laguma xukumin taasna waxay ku noqotay waxaa la yidhi isaga dooda oo self defensiga waa loo aqbalay sababta ay ku tahay isaga xabad buu watay meel mudaaharaad badan ka socday oo kenosha wisconsin buu yimaaday oo mudaaharaadkaasna wuxuu ku saabsanaa wiil madow ay askar caddaana dileen bay ku saabsanayd marka waxaa la yidhi isagu dad buu la dagaalamayey hadalla isdhaafsadeen kadibna wuu ka cararay markuu ka cararay baa lasoo ceyrsaday markaasoo dhug ku dhacay buu xabad ku furay laba nin buu dilay qof saddexaadna wuu dhaawacay marka isaga wuxuu yidhi sababta ay ku tahay wuu cararayay intii mataqaanaa dilka dhicni ka hor dhulkuna ku dhacay rag baana soo ceylsanayay waxay dhaheen sakamada albaraqsiyaashaas waxay u ekayd inuu naftiisa difaacayay marka waxay ahayd dood aada u dhow laakiin heerbeegtu waxay ka fiirisay dhinacaas ay tiri waa isdifaacay self defense waa u shaqaysay laakiin kayskan kale axmed orbury sababta ay ku tahay wuu cararayay markasta wuu cararayay xabadna ma wadin hubna ma wadin isagaa la ceyrsanayay maxkamaddu waxay tiri caqligal maaha kaas inuu self defense noqoto waa la diiday marka runtii khilaaf baa ka taagan kaysaska qaar si u dhaceen
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa garyaqaan ismaaciil maxamed oo degan magaalada colombus ee gobolka ohio waxaana uu u warramayey werige maxamed bashiir cabdiraxmaan dowladda turkiga iyo isutagga imaaraadka carabta ayaa waxaa la sheegay inay kala sicdeen heshiisyo dhinacyada ganacsiga iyo maalgashiga ah xilli dalkaasi uu booqanayo dhaxal sugaha dalka imaaraadka carabta maxamed bin said heshiisyada is-afgarada ee labada dal ayaa imanaya xilli turkiga ay ka jirto xiisad dhinaca lacagta liirada ah oo hoos u dhac weyn uu ku yimid wariyaheena v o a xuseen sahnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira dowladaha turkiga iyo isutagga imaaraadka carabta ayaa kala saxiixday heshiisyo ganacsi oo dhowr ah xili uu dhaxal sugaha abuudabi ee maxamed bin zaayid booqasho uu ku tegay magaalada ankara caasimada dalkaasi turkiga maxamed bin zaayid oo booqashadii ugu horeysay ku tegay dalkaasi dhowr sano kadib ayaa magaalada ankara kula kulmay madaxweyne ordogan kulanka kadib ayuu bin zaayid sheegay kulanka uu la qaatay ordogan inuu ahaa mid miro dhal ah waxaan rajaynaynaa inaan furno aragtiyo cusub oo rajo leh oo ku saabsan iskaashiga iyo waxqabadka wadajirka ahi taasoo faa'iido u yeelan doonta labada dal islamarkaasina horseedi doona xaqiijinta danaha iyo himilooyinka labada shacab ayuu sidoo kale ku qoray bartiisa twitterka maxamed bin zaayid heshiisyada is-afgaradyada iskaashiga ee labada dal ay kala saxiixdeen ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada ganacsiga tamarta deegaanka iyo maalgashiga arrintan ayaa kusoo beegmaysa xili lacagta liirada ee dalka turkiga lagu arkay hoos u dhac boqolkiiba toban maalmihii lasoo dhaafay taasoo ka dhalatay rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay waddankaasi xiriirka labada dal waa turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa hoos u dhac weyn ku yimid kadib kacdoonnadii shacabka ee ka dhacay wadamada carabta in ka badan toban sano ka hor taasoo keentay inay isdhaafsadaan eedeemo kala duwan madaxweyne ordogan iyo bin zaayid ayaa ka qayb galay xafladda heshiisyada is-afgaradka ahi ee u dhexeeyey abudabi holding group oo dhinaca iyo sanduuqa maaliyadda turkiga iyo xafiiska maalgashiga ee madaxtooyada jamhuuriyadda turkiga iyo weliba shirkado badan oo turki ah dowladda imaaraadka carabta waxay maalgashi ku samay doontaa shirkadaha tiknolojiyadda turkiga iyo sanduuqa tiknolojiyadda ee turkiga haga kooxda ka socotay dalka imaaraadka carabta ayaa heshiisyo la saxiixan doonta shirkadda kalyon ee laga leeyahay dalkaasi turkiga taasoo ka shaqaysa arrimaha tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha heshiisyada waxaa sidoo kale ka mid ah maalgashiga imaaraadka uu ku samaynayo dhinaca dekadaha iyo silsiladaha sahayda ee waddankaasi turkiga dhibaatada u dhexaysa turkiga iyo imaaraadka carabta hadda waa wax laga soo gudbay waxaana rajaynaynaa waa cusub oo ku dhisan iskaashi iyo faa'iido wadaaga ayuu yidhi sarkaal turkiya oo magaciisa qariyey waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee royters sarkaal kale oo turkish ah ayaa u sheegay royters in maalgashiga imaaraadka ee dalka turkiga uu noqon doono balaayiin doolara turkiga ayaa xaqiijiyey laba bilood ka hor in ay wadahadallo kula jiraan dowladda imaaraadka carabta oo ku saabsan maalgashiga ay ku samaynayaan turkiga ee dhanka tamarta booqashadii la taliyaha amniga qaranka ee dowladda imaaraadka daxnuun bin zaayid uu ku tegay magaalada caasimada ee ankara iyo kulanka uu la qaatay ordogan bishii agosto ee kal hore ayaa muujisay bilowga horumarka xiriirka labada dal kadib sannado badan oo xiisad ah dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in ay doonayso in ay kor u qaadaan maalgashiga ay ku samaynayaan turkiga iyo xiriirka dhaqaale ee kala dhexeeya xukuumadda ankara xiriirka dowladaha imaaraadka carabta iyo turkiga ayaa tobankii sano ee lasoo dhaafay ahaa mid aada u xun kadib markii ay isku maandhaafeen kacdoonnada carabta iyo kaalinta ururka akhwaan muslimiinka turkiga ayaa ahaa dowladda keliya ee mandiqada bariga dhexe ee sida weyn u taageertay ururka akhwaan muslimiinka halka dowladda isu taga imaaraadka carabta masar iyo sacuudi arabiya ururkaasi ay ku dareen liiska kooxaha argagixisada xuseen saxnuuni v o a qaahira
muhaajiriin iyagu doonayay inay u soo gudbaan britain ayaa ku dhintay xeebta u dhexaysa faransiiska iyo britain kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay waqooyiga xeebta magaalada kalyas sida ay booliiska faransiisku ay xaqiijiyeen ururka qaramada midoobay ee muhaajiriinta ayaa sheegay in shilkaasi uu yahay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca xeebtaasi tan iyo markii ay bilaabeen ururinta xogta dadka ku nafwaayey biyahaasi sanadkii labada kun afar iyo tobankii warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa london nooga soo diray warigeenna cabdixaafid cawil ismaaciil booliiska faransiiska waxa ay sheegeen inay dhici karto in la heli karo meydad kale laakiin ilaa iminka saddex iyo soddon muhaajiriin ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen xeebta magaalada kaley sida ay sheegeen kalluumaysato faransiis ahi muhaajiriin badan ayaa arbacadii ka soo socdaashay magaaladaasi iyagoo ka faa'iidaysanaya biyaha badda oo deganaa inkasta oo ay aad u qaboobaayeen nin kalluumaysato ah ayaa wacay adeegyada gargaarka degdega ah ee badda kadib markii uu arkay doon yar oo caag ka samaysan oo madran oo soo caarida iyo dad biyaha dul sabaynaya oo aan dhaqdhaqaaqayn saraakiisha ayaa sheegtay in saddex doonyood iyo saddex diyaaradaha qumaatiga u kaca ay gaadheen goobta qaar ka mida muhaajiriin in yarun ka hor shilkan soo tallaabayay ayaa qaar ka mida warbaahinta la hadlay markii ay fuulayeen doonyahaasi yaryar ee caaga ka samaysan waxaa la weydiiyey xaggee u socotaan britain ayaanay ku jawaabeen
Where are you going now?
Go UK. Go UK.
wasiirka arrimaha gudaha faransiiska gerald darmani ayaa warbaahinta u sheegay in howlwadeenada gargaarka ah loo diray xeebta kaley kadib markii ay doonyo yaryari ku degeen waxa uu sheegay inaanu garanayn waxa uu ku tilmaamo dembiilayaasha ka dambeeyay inay dadkan doonyahaasi saaraan laakiin uu goobta u socdaalayo ra-iisul wasaaraha faransiiska jean castex ayaa shirkan ku tilmaamay masiibo waxa aan ka fakarayaa ayuu yidhi dadka ku dhintay inta la la-yahay iyo inta dhaawacu ka soo gaadhay oo ah u dhibanayaal tuug dadka tahriibisa oo ka faa'iidaysata nolosha adag iyo rafaadka ay dadkaasi ku sugan yihiin madaxweynaha faransiiska ayaa isaguna waxa uu sheegay inaanu ogolaan doonin xeebaha la ysaga gudbo britain iyo england inay noqdaan xabaalo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson oo guddoominaya kulanka guddiga ammaanka britain oo lagaga hadlaya xeebta u dhexayso britain iyo faransiiska iyo muhaajiriinta ayaa isaguna sheegay inuu aada uga naxay muhaajiriinta ku nafwaayay dariiqan qalbigaygu waxa uu la jiraa ayuu yidhi dadkan iyo qoysaskooda waana arrin laga naxo sida ay dadkaasi u dhinteen boris johnson ayaa sheegay inay arrintani muujinayso khatarta ay muhaajiriintu soo gelayaan inay xeebta qaabkaasi isugu dayaan inay kaga soo tallaabaan dowladdaydu waxa ay qaban doontaa ayuu yidhi wax kasta si ay u baabiiyaan magafayaasha ka shaqaysta tahriibta dadka waa inaynu la shaqaynaa ayuu yidhi saaxiibadeenna faransiiska iyo midooda yurub waxaan ku leeyahay saaxiibaday in iminka la gaadhay xilligii aynu u tafaxaydan lahayn ugana wada shaqayn lahayn inaynu qabanno sidii aynu magafayaashaasi khadka uga saari lahayn hore ayay dowladda britain uga codsatay faransiiska inay kordhiyaan ilaalada xeebaha u dhexeeya dhinacooda si loo joojiyo muhaajiriinta isku dayeysa inay dhinaca britain usoo tallaabaan dowladda faransiiska ayaa sheegtay in muhaajiriin gaadhaysa ilaa iyo koob iyo soddon kun iyo shan boqol oo qof ay ilaa iyo bilowgii sanadkan isku dayeen inay u gudbaan britain toddoba kun iyo siddeed boqol oo qof oo muhaajiriin ah ayay ciidamada ilaalada badda britain badbaadiyeen ilaa bishii janaayo ee sanadkan muhaajiriinta ka soo talooday faransiiskana waxaa ku jiray soomaali markii dambe la geeyey mandaqada scotland ee dalkan britain cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o aad ka dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan annagoo dhanka heesaa eegayna codadkii hibo maxamed hibo nuura iyo fanaanka cabdiqadar xasan
rugma wada degaano loma wada riyaaqe rooblow raasa maalin hayso maal badan raakaatay iyo kii rafaadedhegestayaal naga raalihaada heestaasi waxaa wada jir ugu luqeynayaa hibo maxamed hibo nuura iyo cabdiqaadir xasan negey
markuu raaqa weyn helo barankuu horaw maray raacda ubug ma laabtee waa ka shiroleyna ilaa waa ku rubad go'ay
heestaasi ay wadajirka ugu luqeynayeen hebo maxamed iyo cabdiqaadir xasan negeye waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenii waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
badkayga goysood mid kaloo ruxlayse markii aan ku rabaybaad dharkayga goysood mid kaloo ruqulayse kilayga rogayba reeryada ku saare kilayga rogayba reeryada ku saare annaka ma ridaye